barnaamijka dhallinyarada maanta
halkani waa washington laanta af soomaaliga ee v o a oo aad ka dhegaysanaysaan mawjadaha gaagaaban efemyada geeska afrika iyo caalamka oo dhan oo aad nagala socotaan v o a somaly com
duhur wanaagsan dhegaystayaal waa isniin sagaaliyo labaatanka bisha luuliyo sannadka labada kun iyo sagaaliyo tobanka afrikada bari saacaddu waxa ay tilmaamaysaa kowda iyo barka duhurnimo washingtonna waa lixda iyo barka aroornimo idaacadda duhurnimo ee barnaamijka dhallinyarada maantana waxaa idinla socodsiinayaa nuur xasan nuur iyo jacfar maxamed kukaay
qodobada aan idiin hayno waxaa ka mid ah dhallinyaro badan oo soomaali ah oo sannadkan ka qaybgelaya gudashada waajibka xajka walaalishaydu maanta waxay qabanaysaa dhallinyaro aad u badan oo runtii aan odhan karo waa nambarkii ugu badnaa aan arko xaja aada marka waxay waxaad moodaa in bulshadeenu ay la soo qabatimayaan gudashada xajku in aan odayaasha waagii hore odayaal iyo ololayaasha unbaa la moodi jira inay waajib ku tahay laakiin maasha allah dadku diintooda ay soo fahmayaan inay waajib ku tahay qofku markuu awoodo
waxaa kaloo aad maqli doontaan dhallinyaro magaalada jabuuti ka furay xafiis lagu kaydiyo dukumentiyada heesaha aan idiin haynana waxaa ka mid ah jacaylkaynu dhowr sano soo wada dhisayniyo sidii baanu dhowraa wacadkaynu dhigano sidii baanu dhowraa wacadkaynu ciyaarihii iyo qodobo kale ayaad dhegaysan doontaan marka horese waxaad ku soo dhowaataan warkii dunida mas-uuliyiinta ayaa sheegaya in qof hubaysan uu gelinkii dambe ee shalay ugu yaraan saddex ruux ku dilay goob uu ka socday maharajaanka tuunta oo ku taalla gobolka kaliforniya ee galbeedka dalkan maraykanka saraakiishu waxay intaasi ku dareen in qofka dilka geystay oo ku hubaysnaa qori weerarkan oo ka dhacay magaalada gilroy ayaa waxaa ku dhaawacmay shan iyo toban qof oo kale sida uu sheegay taliyaha booliska gilroy scott smithi waxaa goobtah ay toogashadu ka dhacday ku sugnaa ciidamo boolis ah oo durbadiiba ninka weerarka geystay toogasho ku dilay smithi oo shir jaraa'id qabtay ayaa wariyeyaasha u sheegay in goobjoogayaal ay bilayska soo gaarsiiyeen in qof labaad oo la tuhunsan yahay uu jiro hase yeeshee ilaa iyo hadda aanay iyagu xaqiijin in uu qof labaad weerarkaasi ku lug lahaa dadkii u soo daawashada tegay maharajaanka ayaa laga dalbaday in ay maraan baaritaan dhinaca amniga ah kaasoo loo adeegsanayo qalabka lagu ogaado biraha iyo baaruudda sidoo kalena waxaa la baarayaa boorsooyinka ay dadku sitaan smithi waxa uu sheegay in ninka weerarka lagu tuhunsan yahay uu silig ku wareegsanaa halka uu maharajaanku ka socday jaray halkaana uu ka soo galay baarayaasha oo ilaa iyo xalay ku howlanaa dhacdadan ayaanay ilaa iyo hadda u suuragelin in ay ogaadaan sababta ka dambaysa weerarkan dowladda shiinaha ayaa cambaaray in dhif iyo naadir ah cambaaraysay dibadbaxyada looga soo horjeedo dowladda ee toddobaadkan ka socday hong kong banaanbaxyadii sabtidii iyo axaddii shalay ayaa ahaa kuwo rabshada watay kadib markii ay isku dhaceen kumanaan ruux oo banaanbaxa dhigayay iyo ciidamo boolis ah yan gwang oo ah hafayeenka maamulka hong kong ayaa ugu baaqay dadka hong kong in ay meel uga soo jeestaan rabshadaha iyo qalalaasaha isagoo cambaareeyay qaar ka mid ah siyaasiyiin reer galbeed ah oo uu ku eedeeyey in ay hurinayaan rabshadaha sarkaalkan ayaa carabka ku adkeeyey in dowladda shiinaha ay taageersan tahay hogaamiyaha hong kong kerry lam hadalkan ayaa ka dambeeyey kadib markii habeenkii axadda ay magaalada ka dhaceen rabshado dhex maray ciidamada booliska iyo qaar ka mid ah mudaaharaadayaasha dadka mudaaharaadaya ayaa dalbaday in ay iscasisho hogaamiyaha hong kong iyo in la baaro awoodda xaddaafka ah ee ciidanka booliska
halka aad naga dhegaysanaysaanna waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington dhalinyaro badan oo ku nool gobolka bari iyo gobolada deriska la ah ayaa sanadkan ka mid a xujayda soomaaliyeed ee ka qaybgalaya gudashada xajka sanadkan labada kun iyo sagaaliyo tobanka dhalinyaradan ayaa qayb ka ahaa in ka badan boqol qof oo mar keliya ka dhoofay garoonka magaalada boosaaso yuusuf maxamuud ayaa warbixintan halkaasi kasoo diray waxaa magaalada boosaaso ka ambabaxay xujaydii ugu horreysay oo soo gudan doona waajibaadka alleh ee xajka waxayna toos u tegi doonaan magaalada jidda waxaana dadka sanadkan xajinaya u badan yihiin dhallinyaro kuwaas oo markooda ugu horreysay xajin doonaa tirada xajinaysa oo boosaaso ka ambabaxday ayaa noqonaya boqol iyo labaatan xujaya siduu ii sheegay sheekh axmed yuusuf daad oo isugu jira rag iyo weliba dumar balse ay jiri doonaan qaybo kale oo ka xajinaysa puntland insha allah waxaa ka dhoofaya garoonka eh, bandar qaasim airborti xujaydii eh, boosaaso xujaydii ugu horeysay oo ka kooban xujay ilaah idinkiis waxaan rajaynaynaa ilaah idinkiis inaan ka dhoofno boosaaso ilaa jidda xujaydaas oo ka kooban gobollada boosaaso gobolka bari gobolka sanaag gobolka highland iyo gobolka kaar xujayadaas waxay ka kooban tahay intaasoo gobol ee nasiib bay u yeelatay inay toos uga dhufto boosaaso oo jiddo u tagto waxaana insha allah ilaahay baa sahlay ee, cumradii magaalada garowe maantana waa faleedka ugu horreeyey faleedka labaad wuxuu ka bixi doonaa garowe faleedka saddexaadna wuxuu ka bixi doonaa garowe haddii la yidhaahdo waa afar boqol oo xaaji waana afarta boqol oo keliya ay ka baxaysaa puntland haddii ilaahay u fududeeyo si toosa uga baxaysa haddii ilaahay u fududeeyo socdo kale sakariya maxamed isticmaar oo ka mid ah dhallinyarada magaalada boosaaso ayaa ii sheegay inuu ka mid yahay dhallinyaro badan oo sanadkan soo xajin doona waana markii ugu horreysay ay soo gudan doonaan acmaasha alle ee xajka walaalishaydu maanta waxay qabanaysaa dhalinyaro aad u badan oo runtii aan oran karo waa nambarkii ugu badnaan aan arko xaja aada marka waxay waxaad moodaa in bulshadeenu ay la soo qabatimayaan gudashada eh, xajku in aan odayaasha waagii hore odayaal iyo eh, ciroo- ciroolayaasha unbaa la moodi jiray inay waajib ku tahay laakiin maasha allah dadku diintooda ay soo fahmayaan inay waajib ku tahay qofku markuu awoodo marka runtii farxad bay aniga ii tahay waxaan ilahi subxana watacaala ka rajaynayaa inuu waddankeenna sanadkan eh, uu ka dhigo sanad barwaaqo ah iyo sanado badan oo barwaaqo ah xujiyada soomaaliyeedna ilahi subxana watacaala waxaan ka baryayaa inuu xajka ka aqbalo ilaahi subxaana watacaala waxaan rajaynaya inuu noo dembi dhaafo wasalaamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu sakariya markii kugu horreysaba maadaama sanadka dhallinyarada aad u badan yihiin isabaa xajiso Ee, waa markii ugu horreysaan xajiyo ee, dhowr mar baan cimraystay waa markii ugu horreysa weeye marka aniga lafteeda muddo baan muddan ku taamayay marka dee rabbi subxana watacaala markii xaggiisa lagaga yeero unbay bay bay taysii tegeysaa marka waa markii ugu horreysay waxaan waa- hadda aan arkay dhallinyaro aad u fara badan oo aan su-aashaas la mid a aan- ayaan weydiiyey Ee, nin walbana wuxuu sheegay markii ugu horreysay inay tahay Ee, waxaa kaloo aan aad ugu faraxsan in dhallinyaro badan oo waalidkood wada ay meesha marayaan taa lafteeda waa tababar weeye waxaan uga faa'iidsanay fursaddan dalalka kale ee afrika ama khaliijka ee, waxay fursad siiyaan ee, carruurta dhallinyarada ay soo koraya si ay ula qabatimaan oo ay u tababartaan waalidiinta inta badan iyagii fursad siiyaan inay sii raacaan oo soo arkaan ee, ilaahay beydkiisa marka waxaan rajaynaya insha allahu dadkay dhegaysanaya inay ka faa'iidaystaan fursaddaana la siiya dhallinyarada waxaan u ducaynaya insha allah qulubta dhallinyarada soomaaliyeed inuu mideeyo ee, qabyaaladana ka koriyo ee, ilaahi subxaana watacaala uu ka dhigo jiil ummaddan ee, ka saara dhibta iyo rafaadka iyo qaxarka ee, inay noqdaan jiil hogaamiya ee, soomaaliya u hogaamiya waddo saxa in ilaahay subxana wa tacaala diintiisa ay qabsadaan jiil ku rabaysan waddadii rasuulka sal allahu alay wasalam inoo jeexay ilaahay subxana wa tacaala kitaabkiisa iyo sunnadiisana ay qaata ilahay naga dhigo salamu calaykum waraxmatullahi wabarakaatu yuusuf maxamuud v o e boosaaso
dhegaystayaasha v o a ee kenya waxay naga dhagaysan karaan efemyada v o a afrika ee magaalooyinka nairobi iyo mombasa nairobi waxaad naga heli kartaan efemta boqol iyo toddoba dhibic shan mombasana waxaad naga dhagaysan kartaan efemta boqoliyotodobadhibicsideed ha moogaan idaacadda v o e kuna xidhnow warka v o e iyo barnaamijyada kala duwan ee idaacadda ka baxa maalin kasta ka dhegayso efemyada v o e ee magaalooyinka muqdisho hargeysa nairobi mombasa iyo efemyada aan bahwadaagta nahay oo ka howlgala magaalooyinka soomaaliya qaar iyo meelo ka baxsan haddii ay ku seegaan macluumaadkeenna ha moogaan bogga aan ku leennahay internetka ee v o e somali com
waa tahay dhegaystayaal haatan kusoo dhowaada heesta waad caradhowdahay iyo fanaanada ikraan caraale
jacaylkaynu dhowr sano soo wada dhisayniyo sidii baanu dhowraa wacadkaynu dhigano sidii baanu dhowraa wacadkaynu dhigano wakhtigiiyo dhibkiisiyo kakafaarka waayuhu idhaqaajin waaye jacaylkaynu dhowr sano xisayniyo sidii baanu dhowraa wacadkaynu dhigano sidii baanu dhowraa wacadkaynu dhigano wakhtigiiyo dhibkiisiyo dhakafaaka waayagu idhaqaaji waaye adiguna dhankaagii dhankaagii dhidibka u adkayso ku dhaliilimaay adiguna dhankaagii dhankaagii dhidibka u adkayso ku dhaliilimaay hayeshe dharaara anigoo wax kuu dhibay waad adha dhowaatee hayeshe dharaara anigoo wax kuu dhibay waad adha dhowaatee iisheeg maxaa dhacay maxaa dhacay maxaa dhacay ina soo dhex galaye dhabqinaya caashaqa hayeshe dharaaraha anigoo wax kuu dhimay waad cadha dhowaatee hayeshe dharaaraha anigoo wax kuu dhimay waad cadha dhowaatee iisheeg maxaa dhacay maxaa dhacay maxaa dhacay ina soo dhex galaya dhabqinaya caashaqa ilaa iyo dharaarta kudhugta ku caashaqay aduunbaygu dheero ima dhigin jacaylkuye aduunbaygu dheero ima dhigin jacaylkuye waalay ku dhabo dhiloyaan sidiisu dhexdaygu maraye ilaa iyo dharaarta kudhugta ku caashaqay aduunbaygu dheero ima dhigin jacaylkuye aduunbaygu dheero ima dhigin jacaylkuye waalay ku dhabow dhiloyaan sidiisu dhexdaygu maraye adna meelxun maa dhigin maa dhigin balantaynu dhigano u dhaliili maaye adna meelxun maa dhigin maa dhigin balantaynu dhigano u dhaliili maaye ayeshe dharaaraha hadalkoo dhadhamisiiyo dhirifkaanu waaya ayeshe dharaaraha hadalkoo dhadhamisiiyo dhirifkaanu waaya iisheeg maxaa dhacay maxaa dhacay maxaa dhacay inaa soo dhex galaya dhabqinaya caashaqa hayeshe dharaara hadalkoo dhadhamisiiyo dhirifkama waa hayeshe dharaara hadalkoo dhadhamisiiyo dhirifkama waa iisheeg maxaa dhacay maxaa dhacay maxaa dhacay ina soo dhexgala aanu intaa kaga gudubno codkaasi ikraan maxamed caraale halkaad nagala socotaan welina waa v o a oo si toos idinkaga imanaysa washington markana jabuuti dalka jamhuuriyadda jabuuti koox dhallinyaro ah oo soo baratay cilmiga kaydinta iyo diiwaanka taariikhda ah ayaa ku guulaysatay in ay hirgeliyaan xafiis ay sharikadaha iyo shakhsiyaadku ku kaydsan karaan dukumiintiyadooda dhallinyaradaasi waxaa ka mid ah axmed ibraahim xagaa waryaheena dalka jabuuti sagal siciid faarax oo la kulantay ayaa marka hore weydiisay goorta ay bilaabeen mashruucan
marka hore fikirka waxaa waxaa nagu dhaliyey waxbarashada iyada ayaa ahayd sida loo xafido documentiga iyo wax waloo maaragtay maqal iyo muuqaal bale marka shirkadana waxaan aasaasnay dhammaadkii laba kun iyo sideed iyo tobankii hadda waxay jirtaa in sanad gaadhaysa contract ayaan maaragtay badiya ku ku shaqaynaa waxay noqon kartaa shirkad bay noqon kartaa xafiiskay noqon kartaa waa cid waliba oo u baahan in ay kaydsato kaydka oo adde informationkii maaragtay xafiiska informationka oo aada u muhiimade maanta baaritaanka iyo maarata waqtiga ku qaadan kara laba siina waanu howlgalnaa mid tababar xirfadeed baan siinaa dadka talabaadna waxaan u dhignaa maaragtay system kaydka uu maaragtay galayo documenti iyo wax waliba kaasoo dee si aada ugu faa'iideynaya dee xafiiska go-aanna iyo dee qaraarkana horey looga gaari kara dee maadaama wax waliba ay ku jiraan oo qofka markay wixiisii miiska u saaran yihiin kombyuutarka ugu jiraan marka haddii ama shaqo u timaado ama hawlu fulin lahaa wixiisii wuu haystaaba mar kama walwalayo systemka ugu jirta kama wal kama walwalayo
inta badan hadda waxaad ku shaqaysaan dhinaca qoraalka ad kaydisaan kii muuqaalkii ma kaydisaan mise kulligood wada kaydisaan
waxaan xooga horta aada u dul saarnay documentiga maqalka iyo muuqaalka qorshihiina soo socda way ku jira iminka aad baan waxaan xooga dul saarnay documentiga documentiga ayay xafiisyada aada ugu maaragtay ugu shaqeeyaan
oo waa runa xafiis walba maanta dhan warqad baa la wadaa waxbaa lagu qoriyaa laakiin warqadihii way wax walba ku dhici karaya marka waa in combyuutarka la geliyaa oo meel lagu xafidaa meel lagu xafidaa saaad sheegtay weyaan waxay u baahan yihiin waraaqadahan waqti kadib inay maaragtay inay wax kasta ku dhici karaa dabbaa qabsan karaa waa la waayi karaa waraaqada roob wax waliba waa dhici karaya saas kaydka aad wuxuu ugu wanaag waa system system lagu maareynayo maaragtay documentiga xafiiska ama shirkadda si go-aan degdega looga gaadho marka ilaa hadda mise meel baad shaqayseen ilaa hadda shirkadiinu sanadka maxaas leedihiin dadka waad u tarteen waad waad waad xafideen mise documenti waad xafideen run ahaantii horta waa baahi jirtay jabuuti ahaan marka la eego baahi jirtay weeyaan dhibaatadu dee xafiis kastana aad buu haysataa jabuuti markaad maaragtay waraaqada aad u doonatid dee waxaa waan kuu baaraynaa iyo waxaas ayaa maaragtay waqti badan bay kaa qaadanaysa inta la doon alxamdulilah horta saddex kii saddexaad baan hadda soconnaa maaragtay kontraadkii laba kontraad hore baan nula shaqaynay marka waa arin cusub oo jadiida loo baahan yahayna aniga ahaantaydaba taariikhdan dhigtay documentigay kastoo maaragtay taariikhi oo wax ku qoran dee aad baan u jecelaanu in la kaydiyana oo maaragtay taariikh amba ha noqdo amba ha noqdo wax cadayma ha dhowtoolana ha noqdo aad buu muhiim u yahay marka in la lagu dadaalo weyaan oo maaragtay waxaan ku tali jirnaa in shirkaddan da inay weynaato dhalinyar maaragtay jaamacadda kasoo baxdayna ay ha kusoo biiraan taarikh taariikhdeenna waxaa maaragtay inay qoraal kuma dhigne waxay ku dhigan tahay sheeko waa sheeko laysku tatabinayo weyaan marka dadka kale nagama taariikh weyne lakiinse wax nagaga taariikh weyn ayagu kuwoogii dee way xafideen oo maaragtay fartay naga horgeliyeen be waxaa waxaan rabnaa marka jiilka soo socda dee si ay wax looga tago maanta waxaa leedahay waa waa waxun baa la qaban karayaa si laba boqol sano kadib wixii maanta la keediyo in badan bay oolayaan madaxweynuhuna aada buu ugu dadaalo dhowaan waxaa la dhammaystiray keydka weyne maaragtay xarunta kaydka weyn halkan belbela ayay ku taalaa jaamacadda garabkiisa insha allah furitaankii un baa hadhay taas ayaana noqon doontana dee meel aada u weyn oo lagu kaydin karo dhammaan wixii maaragtay maqal iyo muuqaal iyo document iyo taariikh jabuuti ahaana adigu master baa ka master baa ka gaadhay xagee ku baratay waddankee anuu masterka waxaan kasoo sameeyey jaamacadda faransiisa oo dijon la yidhaahdo université de dijon waan kasoo sameeyey jaamacaddaba jaamacadda horta aan ka baxayna waxay ahayd jaamacaddeenna jabuuti marka ardaydii waxaan ahaa bruska heshay markaas halkaas ayaa masterkayga kasoo sameeyey laba sano warshayadaadii waa ku dhex jirtaa dabcan aad ku riyoonaysa inaad hawshan qabato runta ha anu taarikh taarikhiyan baan maaragtay ayaan ta- taarikhdan sameeyey marka waxay dee waxa weeyaan maaragtay jacayl aan maaragtay docu- u- aad ugu qabo weeyaan maaragtay in wadanku keyd yeesho meel taariikh la ay taariikh ah, library la helo taariikhdan ayaaba maaragtay n- ninka taariikhdiisa garanaya ayaa dee beri hore u joogsan hore u socon karaya weeyaan mar walibana taa- taariikhiyan markaa tahay in aad wax ti- xakumisid oo dee waxaa waa waxa inaad tiraadma inaad dee ha baaritaan ayaa aada ugu ayaa ayaa muhiim inaad maaragtay baaritaan wax waliba aad ka fiirsatid oo baartid
kaasi waxa uu ahaa axmed ibraahim xagaa oo ka mid ah dhallinyaro ka hirgelisay waddanka jabuuti hanaan lagu kaydin karo waraaqaha iyo dukumentiyada waxa uu u waramayey sagal saciid faarax halka aad kala socoteenna waa v o a markana waxaad ku soo dhowaataan wararkii ugu dambeeyey ee ciyaaraha waxaa la diyaaraa nuur bukhaari
mahadsanid jacfar ciyaaro saaxiibtinimo oo ay ka qaybgelayaan inta badan kooxaha waaweyn ee yurub ayaa weli soconaya xilli hal toddobaad oo keliya ay ka harsan yihiin digubilaabashada xilli ciyaareedka cusub ee horyaallada waaweyn ee yurub kooxda liverpool ayaa xalay guuldarro culus kala kulantay napoli kadib markii looga adkaaday saddex gool iyo eber hal toddobaad ka hor inta aanay ciyaarteedii ugu horreysay ee xilli ciyaareedka ingiriiska aysan la ciyaarin kooxda manchester city toddobaadka soo socda ciyaartaas oo ah koobka lagu furo horyaalka ingiriiska ee loo yaqaano community shield lorenzo insigne ayaa ku lug yeeshay saddexda goolba oo ay liverpool ku khasaartay kooxda napoli hal gool isaga ayaa dheliyey labada kalena waa uu baasay goolasha kale napoli waxaa u kala dheliyey waryahanada kale ah arkadus milk oo u dhashay dalka poland iyo ciyaaryahan amin yunis oo ka soo jeeda dalka marocco hase yeeshee heesta dhalashada dalkaasi netherlands kooxda liverpool waxaa ka maqnaa afar laacib oo waaweyn oo ay ka mid yihiin sadio mane roberto firmino maxamed saalax iyo goolhaye alison waxaana guuldarradaasi ay ahayd mid lama filaan ah waxaa sidoo kale guuldarro ay la soo gudbanaatay kooxda kale ee ka dhisan ingiriiska ee arsenal oo laba gool iyo gool ku khasaartay naadiga lyon waxaana kooxda lyon labada gool qaybtii labaad ee ciyaarta u dhaliyey ciyaaryahanka la yidhaahdo muuse dembele oo beddel ku soo galay goolka keliya ee arsenal waxaa u dhaliyey ciyaaryahanka weerarka ka ciyaara ee pierre emerick obamian arsenal waxaa kulamadii ay ciyaartay ee isu diyaarinta xil ciyaareedkan soo socda ay ahaayeen kuwo ay wada khasaartay waa tahay een, dhi- dhinacan ee, dalka maraykanka haddii aan imaano ciyaar saaxiibtinimo ayaa xalay waxay dhex martay kooxaha ac milan iyo benfica oo ka mid ah kooxaha waaweyn ee yurub waxaana hal iyo eber ay guusha ku raacday kooxda benfica daqiiqadii toddobaatanaad ayaa benfica waxaa goolka u dhaliyey ciyaaryahan caadil tacrabt oo horeyna ugu soo ciyaaray kooxda milan waa kulankii labaad oo ka mid ah ciyaaraha saaxiibtinimo ay milan ku ciyaaraysa maraykanka oo laga badanayo ciyaartii xalayna waxay ka dhacday gobolka massachusetts dhinaca suuqa kala iibsiga ciyaartoyda haddii aan fiirino weli waxaa ugu weyn ciyaaryahan garet bayl oo la filayo in uu u wareego dalkaasi shiinaha kadib markii uu tababare zidaan sheegay inaanu qayb ka ahayn qorshihiisa xilli ciyaareedkan bayl ayaa la filayaa in uu magaalada beijing koox ka dhisan uu ku biiro laakiin waxa uu noqon doonaa laacibka ugu mushaarka badan ah dunida sida la sheegay isaga oo qaadan doona toddobaadkiiba hal milyan oo yuuro warar kale ayaa sheegaya in kooxda inter milan ay doonayso in ay kooxdaas si amaah ah uga soo qaadato marka uu ku biiro kadib kooxda manchester unitedna weli waxa ay wada xaajuud kula jirtaa wakiilo ka socda kooxaha inter milan iyo yuventus si ay uga iibiso weeraryahankeeda ciyaaryahanka la yidhaahdo romelo lukaku lukaku ayaanan ciyaarin xitaa hal kulan dhammaan kulamadii ay manchester united ciyaartay ee ahaa ciyaarihii saaxiibtinimo sidoo kale waxaa laga tegey eh, liiska ciyaartoyda kooxda manchester united maanta u safan doonta ciyaar saaxiibtinimo oo ay dalka norway kula ciyaari doonto kooxda christensen ee dalkaasi norway kooxda kubadda cagta ee ee inter milan ayaana sheegtay in ay ciyaaryahankan ku raadinayso lacag dhan milyan laakiin manchester united waxa ay ku doonaysaa lacag gaaraysa ilaa iyo siddeetan milyan oo yuuro kooxda arsenalna waxa ay dhammaystiri doontaa saxiixa ciyaaryahanka kooxda liil iyo dalka ivorcos nicholas bebe kaas oo ay ku iibsan doonto siddeetan milyan oo yuuro haddii uu ku biiro arsenal ee toddobaadkan gudihiisa wuxuu noqon doonaa ciyaaryahankii saddexaad ee ugu qaalisanaa ee taga horyaalka premier leaga dalkaasi ingiriiska dhegaystayaal wararkii ciyaaraha cadeyna duhurnimona intaa ha inoo joogeen
aad buu u mahadsan yahay nuur xasan nuur oo nala socodsiinaya wararkii ugu dambeeyey ee dhinaca ciyaaraha halkaad weli nagala socotaanna waa v o a markana aanu dib ugu laabanno dhinacii heesaha waxaa idinku soo maqan codka cabdulqaadir saalex
wanigan xaggeedii mudel ahaadee tiyaan xariirtiyo u xidhaayay dahabkoon xadkaygii noqotaa dhumaygu samayso wanigan xaggeedii ubbiban sugaaye xaradhaama waaye hujadani maxay tahay ubbiban sugaaye xaradhaama waaye hujadani maxay tahay xurmadan jeclaa xasad noqoto xabsi igu rido erekalegashaa maxaqbaa inay xurmadan jeclaa xasad noqoto
heestaasi xurmadan jeclaa iyo fanaanka cabdulqaadir saaxil ayaan dhegaystayaal kusoo gabagabayn doonaa idaacaddeenii duhurnimo tan iyo kulan dambe waxaan idinku dhaafaynaa sidaa iyo nabadgelyo
ti aan xogtaydiyo xiisaha jacaylkaba anigu xambaarshaan ii gogoshay xalano wanigan xasaradiyo kana waayey xaalkee ti aan xogtaydiyo xiisaha jacaylkaba anigu xambaarshaan ii gogoshay xalano wanigan xasaradiyo kana waayey xaalkee eerkiyo asluubtiyo ku xadgudubtay dhaqanko xakama iisa jooqe xeerkiyo asluubtiyo ku xadgudubtay dhaqanko xakamaysid oo qiim